halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiimba waa subax axada bisha januarina waa afariyo toban sannadka laba kun toddobiyo toban idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
maalintii shalay aheyd magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dil gardara oo bareer ah ayaa dhacay waxaa dilay niman qori wata ay isku sheegeen inay ciidanka oo ay ka mid yihiin degmada kismaayo ciidanka jubbaland ay ka mid yihiin
suldaan maxamed yuusuf abayle oo ka mida odayaasha dhaqanka ee jubbaland oo ka warramaya dil ka dhacay kismaayo oo mudaaharaad dhaliyey waraysi ayaanu idin ka hayna waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cambaaraynta hadallada lagu eedeeyey madaxweynaha maraykanka ee qaaradda afrika oo weli taagan warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kaleaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal warkii dunida dadweynaha ku nool jasiiradda hawaayi ee ka tirsan maraykanka ayaa fariin loo soo dhigay telefoonada gacanta taasi oo argagax gelisay subaxnimadii sabtidii ee saacadda gobolka hawaayi ayaa dadka ku nool gobolkaasi waxay heleen fariin u sheegaysa inay ka feejignaadaan gantaal nooca ridada dheer ee boolistiga loo yaqaano oo lagu soo ganay fariintan ayaa markii dambe la ogaaday inay ahayd mid khaldan oo aan sax ahayn aqalka cad taliska ciidamada badweynta basifika madaxa hay-adda gurmadka ee hawaa'i iyo guddoomiyaha gobolkaasi ayaa dhammaantood waxay sheegeen in fariintan ay ahayd mid si khaldan u soo gaadhay dadweynaha iyaga oo ballan qaaday in dembi baaris dheeraad ah ay samayn doonaan
saraakiilii muwaadiniin ayaa weli ka falcelinaya hadalkii madaxweyne trump khamiistii uu jeediyey ee luuqaddii aan wanaagsanayn uu adeegsaday taa oo ay ka muujiyeen markaasi walaacaadu fara badan waxaana madaxweynaha markaasi uu sheegay inuu ka soo horjeedo soo galootiga hayti iyo kuwo kaleoo afrikaan oo maraykanka imaanaya madaxweyne trump ayaa sharci dejiyaasha kaga yaabsaday khamiistii kulan uu aqalka cad kula yeeshay kadib markii uu weydiiyey sababta ay maraykanka u keenayaan dadka ka imaanaya sida uu yidhi dalalka bullaacadaha sida laga soo xigtay ilo kala gadisan iyo dad kulankaasi ka qayb galay boqolkiiba dadka reer hayti waa madow sidoo kalena badi qaaradda afrika waa dad madow ah donald trump ayaa sheegay in maraykanka ay tahay inay ogolaadaan dadka ka imaanaya dalalka sida norway oo kale taasoo bulshada ku dhaqan ay badankood yihiin caddaan laakiin trump ayaa jimcihii ka jawaabay eedda ku aadan isticmaalka luuqadda qadafkaahi ee uu adeegsaday waxaana uu sheegay in luuqad adag uu adeegsaday laakiin aysan wax khalad ahi ku jirin iiraan ayaa maraykanka uga digtay in heshiiska ka dhexeeya iiraan iyo dowladaha quwadaha waaweyn ee caalamka uu yahay mid aan wadaxaajood geli karin wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa war uu soo saaray ku sheegay in iiraan aanay aqbali doonin isbeddel kasta oo lagu sameeyo heshiiska wakhtigan xaadirka iyo weliba mustaqbalkaba islamarkaana aanay qaadan doonin tallaabo kasta oo ka baxsan wixii lagu heshiiyey maxamed jabaad zariif wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in warkii uu madaxweyne donald trump uu baahiyey maalintii jimcihii ee ahaa in uu rabo inuu meel maryo cunaqabateyn cusub oo la saaray iiraan ay tahay iskuday naflacaari ah taasi oo hoos loogu dhigayo heshiiska adag ee dhinacyadu ay galeen si kastaba ahaatee madaxweyne trump ayaa si dhaqsa ah u hakiyey markii saddexaad cunaqabateyn adag oo loogu talagalay in lagu cadaadiyo iiraan si ay u joojiso baaritaanka ay ku wado barnaamijkeeda hubka nukliyeerka subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in mudaaharaadyo ay shalay gelinkii dambe ka dhaceen kuwaasi oo looga soo horjeeday dilka qof rayid ah oo ka mida dadka deegaanka haddaba sidaa ay wax u dhaceen iyo sababta dilkan keentay ayaa waxaa v o eda uga waramay suldaan maxamed yuusuf abayle oo ka mida odayaasha dhaqanka ee qofkaasi la dilay isagoo khadka telefoonka igu warramay maalintii shalay aheyd magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dil gardara oo bareer ah ayaa dhacay dilkaas waxaa loo geystay nin la yidhaahdo nuur maxamed cali mitaan waxaa dilay niman qori wata ay isku sheegeen inay ciidanka oo ay ka mid yihiin degmada kismaayo ciidanka jubbaland ay ka mid yihiin gurigiisii ayay u tageen xaafadda oo warshidaha ayuu ku yaalay waxay kula dagaalameen gurigiisi iyagoo gabar u aanaynayo oo ay qaraabo yihiin maxay tahay sababta loo dilay marxuumkaas marxuumka waxaa loo dilay gabar baa waxay tiri ninkan baan ay wax iga qaatay mobile baa ka maqnaa gabadha sida la ii sheegay wiilka guriga ayaa looga tegay waxaa la yidhi mobile baad adiga gabadhan ka soo baxay oo laga qaatay mobilkaas ma haydaa wiilka uu yidhi ani mobile ma hayo tuugna ma ii idhaafa marka saas yidhi gurigii ayay dhexgaleen nimankii dableyda ahaa laba nin bay ahaayeen guriga ma gelaysaan guriga uu yidhi qof maxkamada waraaq ka wato ama saldhigga booliiska waraaq ka wato gurigeyga mageli kasa idhaafa kadib nin oo labadii nin ninna qori buu haystay ninna midi buu haystay midida ayaa fanqalka kore ka geeyey yarka waa dagaalamay ka midilu wata waa ka xoog badiyey ninka kale ayaa habadda ku dhuftay shalay ayay ahayd fiidkii mudaaharaad ayaa markaasi ka dhashay magaalada si wararku noo sheegayaan kismaayo mudaaharaad ka dhashay dilalka loo geysto qoomiyadda aan aan madaxda u ahay ama aniga aan matala suldaankooda ahay dilal dareera ayaa efer dhigi loo geystaa dilka magaalada kismaayo aniga waa deganaa axmed maxamed islaam ninka madaxweynehimadiisa ku dhawaaqay doortay baan ahay axmed maxamed islaam ciidankiisa hortayda waxay ku dileen wiil gaari wata mataatuu wata ayaa nin reer baadiya gaari wato gaarigii iska taaganoo dabraa ay dabada intuu ka galay dugsi intuu soo qabtay kuleetiga uu binaanka soo baxay darbaa ku dhuftay ayuu bastoorad madaxa kaga dhuftay waxaanu waxaana meeshaas ka dhacday oo meesha oo dilka ka dhacay waxaa fadhiyay odayaal dhaqan ah ayaa meeshaa fadhiyan warshada geleyda horteed ayay ahayd dilka waxawaay dil bareer ah maalin walba qoomiyadda loo geysto yisma oo qoomiyaddan keliya la yaso ayaa meesha ka dhaca mudaaraadka ma harin haddii alla idmana haddii ay dadka madaxda meesha joogaan ay nabadgelye ay ka talin waayaan wax istaagayaan ama haddii ilaah idmo maamulka ma la xidhiirteen maamulka kolley hadda waxaan la xiriiray wasiirkaygii oo anaga qoomiyadayna wasiirka nala siiyey isku xeerkii xiriirka caalamiga ah mambaasuu joogaa mobilkiisaan galay wuu qaban waayey haddana waxaan u galay nin amniga oo kismaayo qaabilsano aan dad aan isku dhowna aan nahay oo aan isugu fiicannahay la yidhaahdo maxamed ayaan la xiriiray maxamed fanac la yidhaahdo mobilkiisa ma qabanayo mobilka igama qabanayo waa tahay maxaa idiin qorshaysan marka wallaahi waxaa noo qorshaysan dilka tan kan keliya ma aha aniga aniga suldaanka beelaha jireerweyne degaan jubbooyinka ayaan ahay nin isaga ismagacaabeen nihi dadweynehaygaan ka socdaa khaasatanna afhayeenka beesha jareerweyne oo nairobi u jooga ayaan ahay dilalka kan ma aha iyaandawood waa maqasheen oo umaleeyaa oo shan kun oo qoys oo degan meel banaan ah oo madiine korkeeda ah intaasoo sana deganaayeen in nin isku sheegay guddoomiye degmaan ah yidhi barakiciyey oy raallina ka tahay dowladda hadda jirto ra-iisul wasaare leh madaxweynena leh dhibaatooyinkana haysto walaale aaday badan yihiin aada iyo aad wax lasoo koobi karaa maaha waxa noo qorshaysanna waa la arki doona haddii ilaah idmo tabaryaradii horena ma qabno haddii ilaah idmo
suldaan maxamed yuusuf abayle oo khadka telefoonka igu warramayay dhegeystayaal waxaa xusid mudan inaannu isku daynay inaannu la xidhiidhno madaxda dowlad goboleedka jubbaland balse ay noo suurtogeli weyday wixii warar ah ka soo kordha arrintaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe
maalintii jimcii ahayd maxkamadda dalka kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii doorashadii bishii agost ka dhacday magaalada wajeer ee lagu doortay guddoomiyaha maamulka wajeer waxaana maxkamaddu ay muddo sagaashan cisha ay u qabatay in lagu qabto doorashada guddoomiyaha ismaamulka magaalada wajeer axmed maxamed cabdi waxa uu ka mid yahay musharaxiintii kursiga guddoomiyaha ismaamulka wajeer u tartamaysa wuxuuna wariyeenna nairobi khadar maxamuud xareed uu uga waramay sida uu arko go'aanka maxkamadda
dacwadu waxay ahayd runaantii doorashadii sidii ay u dhacday si xaq mahayn si bobi burcadnimo ay ahayd wax bareero cad bay ahayd oo ninkii hadda akhriyo xaakimka iyo xukunka uu soo qoray ninkii akhriyo wuu ka dareemi karaa boqol iyo toban beej buu ka qoray safxadood uu ka qoray arrinta ayadaa oo aadna loo dhaliilay guddiga doorashada oo runaantii wax khayra caadi ah khayra sharci ah ay sameeyaan bob oo bararacad oo geedna loogu soo gabanayn ayaa la sameeyey adigu laakiin musharax baa tahay caddaymo ma heshay maxkamadda ku aadan in boobkaas hadda aad sheegayso caddaymo haddaysan jirin mabaan aadayn maba aadayn maxkamaddu waxaan aaminsanaa maalintii doorashada ay dhacday hab islaameenkeeda laga bilaabo ilaa haddana dhawaaqay maxkamadda ayna rumaysay fikraddii ana aan qabay iyo fikraddii walaalkii igu qabay iyo fikradda dadweyne fara badan rawajar ay qabeen ay ahayd doorasho maysan doorasho sax inaysan ka dhicin dadkii codkoodii codbixinnada goobaha codbixinnada codkii laga ribiyey cod aan ahayn in foom lagu qortay waraqada lagu qortay iyo caddaymo fara badanoo aad u ballaaran runaantii bogsyadii iyo sanduuqyadii la furfuray mataqaanaa waxyaalo fara badan caddaymo fara badan oo haddaysan caddaymo aysan jireen dee lama laaleen lama tuureen caddaymihii aan haynay cadeymo oo indhaha laga qarsan kara mahayn waa beriina sacbaha lagu maqarin karaa ayay arrintu ahayd sidaa darteed waxay noqotay doorashadii in la laalo doorasho xalaal ah dib ha lagu noqdaa la yidhi doorashadiina waa mid hadda go'aanka laga gaaranaya mid dadweynaha shacabka dadweynaha reewajaar oo dhan dan u ah waaye ma aha keliya inta anigii taageersanayd ama cid gooni a taageersanayd maaha reewajaar oo dhan bay dan u tahay marka caddaymaha waa wixii lagu tuuray lagu laalay doorashada aydahayd iyo wixii ka soo baxay waaya inkastoo aysan noo surugelin xiriiro aan la samaynay guddoomiyaha xilkiisa ay maxkamaddu laashay haddana maxkamaddu waxay muddo kooban u qabatay in doorashada gobanarka wajeer lagu qabto muddo sagaashan casho ah ma kula tahay in arrintaasi lagu qaban karo doorashada
way la tahay way la tahay waayo go'aanka la gaaray shalay go'aan adag buu ahaa go'aan aan biyo kamir dhabcaan buu ahaa go'aan ninkii rabo oo doonaya inuu rafcaan aado oo dhaqaalo dhaqaalo rabo inuu iska baabi'iyo ama dhaqaalo meel cidla ku baabi'iyo hal bacaad lagu lisay ka noqoto wuu tegi kara rafcaanka waa la tegi kara laakiin waqti lumis unbay ku noqonaysaa waayo waxyaala lagu tuuray lagu laalay kursigan ma ahayn keliya musuq maasuqa ka dhacay xagga doorashada keliya waxay ahayd in shuruudooyinkii looga baahnaa ninkii loo magacaabay jagada inuusan oofinin ayaa ka mid ahayd mar qofka marka layidhi waxaa ka mid ahayd in shahaadada shahaadada jaamacdeed inuusan lahayn baa meesha ka mid ahayd go'aanadii meesha ka soo baxay marka dee jaamac maxkamad kuma siin karto shahaado kuma siin karto haddaad jaamacadda shahaadada rabto waa inaad jaamacaddii aaddo ood ka soo qaadato marka ninkii rafcaan hadda aado waqtigun buu iska luminayaa hadda haddii uu aado maalan uuba aadayba go'aanka asaga ma beddelayso go'aankii shalay la gaaray jaamacaddan jaamacadda kale min rafcaanka maxkamadda rafcaanka ma bedeli karto go'aankii shalay gaari markii laga fiiriyo dhanka shuruudooyinka loo baahnaa inuu qofku waa fuliyo intaana loo magacaabin inuu jagada u tartami karo marka waxay noqon in qofkii inuu wakhtiga iska lumiyo dhaqaalahu uu iska lumiyo ama jijiirta aan loo jeedin laakiin u malayn maayo inay guddiga doorashada ay taa iyada u ragaadayso ama u habsaamayso hawshii way soconaysaa waxaan leeyahay dadweynaha reer wajaar inay isu diyaariyaan doorasho doorashadan doonayna waa doorasho xalaal insha allah sannadan kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed cabdi oo ka mid a musharaxiintii ku tartamaysay kursiga guddoomiyenimada ismaamulka wajeer ee doorashadii dhacday agost sanadkii hore ee maxkamadda ah dalka kenyana ay jimcihii sheegtay in natiijadii ka soo baxday aanay waxba ka jirin waxaana uu u waramayey wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed
subax wanaagsan dhegeystayaakaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hadalkii madaxweyne trump ee uu ku dhaleeceeyey dadka ka imanaya qaaradda afrika iyo dalka hayiti ayaa si weyn u qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa gudaha dalkan maraykanka haddaba sidee ayay soomaalida maraykanka iyo dadka kale caalamka u arkeen hadalka madaxweyne trump warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan soomaalida ku dhaqan wadanka maraykanka ayaa si cara leh uga falceliyey hadalka madaxweyne donald trump ka soo yeeray dhowaantan ee uu ku tilmaamay dalalka qaaradda afrika iyo dalal kale oo latin america ku yaala inay yihiin kuwo sida bulaacdo oo kalea oo ayna doonayaan in wadanka maraykanka marka dadka suugalootiga laga hadlayo ay dadka keensadaan sida dalka norway oo kale a donald trump ayaa hadalkaasi markii dambe beeniyey arrintaasi waxaa si weyn uga hadlay soomaalida ku dhaqan waddankan maraykanka gobolka minnesota oo gobolka ugu badan ee soomaalidu ay ku dhaqan yihiin maraykanka ayaa waxaa dadka cambaareeyey hadalka donald trump ka mid ah ilhaan cumar oo ka mid ah xildhibaanada gobolkaasi laga soo duurto faarax maxamed cali faarax buluu oo ah suxufi madax bannaan islamarkaasina ah madaxa madasha fagaaraha forum ayaa v o a u sheegay sida ay u taabatay hadalka donald trump ka soo yeeray hadalkaasi wuxuu ahaa hadal soomaalida minnesota ama soomaalida maraykanka oo dhani ay aada uga naxeen sababtoo ah wuxuu ahaa hadal la dhihi karo wuxuu ku salaysnaa maaragtay cunsurnimo iyo nacayb dalalka afrikaanka iyo dadkoodaba oo ay soomaaliya ka mid tahay runtii haddaan nahay dadka degan minnesotana aada iyo aad bay runtii noo taabatay waxaan dareemeynaa in shaksiyan ay yihiin arrinna duraysa oo dadka kale naga soocaysa waxaana u arkaynaa in runtii madaxweynaha maraykanka uu maaragtay arrintaasi ulajeed rasmi a ka lahaa waana runtii markaad aad si fiican u dhuuxdid hadalkiisa waxaa ka dareemaysa in ay dhib ku hayso inuu arko dadka maaragtay madowga ah ama maxaa la yidhaahdaa soomaalidu ha ku jirto ama afrikaanka kalena ha ku jiraan iyo wadamada kaleo runtii latin america dadkeedaoo qaarkood ay maaragtay ay ay yihiin dad annaga noo eg marka runtii aadaan uga naxnay dadka qaarkiisi haddaa fiiri sidoo kale shabakadaha bulshada facebook iyo twitterka aaday runtii dadku ay ay u dhibsadeen hadalkiisa xibno sidoo kale dowladda ku jira minnesota oo ayaguna ka hadla way jiraan sida ilhaan cumar oo kale runtiina waxaan u arkayna in maaragtay hadalkaasi uu ahaa hadal saameyn xoog la ku yeelan kara haddii la fasiro dadka qaar ayaa ku doodaya in ay suuragal tahay in madaxweynuhu uula jeeday in dalalka afrikaanka ah iyo dalalka kale ee latin america uu carabaabay inuu u arko inaysan ahayn kuwa wax badan ku soo kordhin karaya maraykanka sidaa daraaddeedna uu doonayo dad sida uu isagu aaminsan yahay waddanka wax ku soo kordhin karaya ha yeeshee dooddaasi waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay oo meesha ka saaraya faarax maxamed cali faarax buluw oo mar kale ka hadlaya sida ay dalalka afrikaanka ee gaar ahaan soomaalida marka laga hadlayo ay uga qayb qaateen heerarka kala gadisan ee bulshada waddanka maraykanka macalimiinta waaweyn ama brofesorada waaweyn oo waddankan maraykanka waxaa ka mid a brofesoro soomaali ah oo weliba gobolka aan deganah oo kale laba iyo saddex iyo afar laga xusi karo runtii waxaa jooga dhakhaatiir waxaa jira injineero waxaa jira dad soomaaliyeed oo bulshada wax kusoo kordhiyey runtii marka lama dhihi karo un kaliya dadkani waxba kuma soo kordhin maaragtay waa dad waddanka isaga nool waxaan aaminsannaha inaan waddanka wax kusoo kordhinay haddii dhinac kasta ahaan lahayd waxaan aaminsannaha inaan bixino maaragtay canshuur oo aan taxi bayers nahay sidoo kale waxaan runtii hadalka cunsuri ahaantiisa marka aad fiirisidna madaxweynuhu si rasmihu maaragtay uu ugu dhiftay dubaha oo waa kii yidhi dadka norway ka imaanaya ayaan rabnaa hadday noqoto inay dad yimaadaan micnaheeduna ay tahay waxaan rabaa keliya inay jidadka maraykanka socdaan dad maaragtay blue ice iyo iyo iyo blon harrisle ama dad asagoo kale u eg marka runtii wax waxay ahayd aada iyo aad looga naxo oo mustaqbalkana innaga iyo ilmaheenabana saameynaya haddii aan maaragtay laga hadlin oo aan la sheegin hadalkani inuu ahaa midaan sax ahayn waana runtii ku faraxsannahay in dowladaha soomaaliya ay ku jirto dowladeenoo kale iyo afrikaankaba ay ay runtii ay hadalkaasi ay maraykanka ka codsadeen in apologize laga bixiyo oo kale runtii warbaahinta gobolkani waxay ay ay qoreen in maaragtay wasiirka warfaafinta soomaaliya oo kale uu arrintan ku tilmaamay arrin oo maaragtay aan qaban soomaaliya dhinaca kale baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada oslo ee dalka norway kana tirsan golaha deegaanka ayaa waxa uu isaguna v o a u sheegay in norway si weyn looga hadalhayay hadalka ka soo yaray donald trump waxaana uu sheegay in norway aysan ku farxin hadalkaasi
runtii hadalkan ka soo yeedhay madaxweyne trump si weyn ayaa looga dareemay dalka norway markii ay aanu tifiyada ka maqalnay iyo khudbadiisiiba waxayna noqotay in dad badan oo afrikaan oon jecelahay inay dadka afrikaanka ee norway degan ilaa gaari karaan ama asal ahaan kasoo jeeda africa ay ka badan yihiin ilaa boqol boqol iyo labaatan kun ay udhexeeyaan runtii ma jiro urur weyn oo u hadla laakiin ururada xuquuqda aadamiga iyo mediaduba aada iyo aad bay runtii u ruxday wuxuu ahaa arrin guri walba lagaga hadlayey meel walba lagu hadalhayey oo aada iyo aada looga hadlay bay ahayd runtii wayna taabatay dhammaantayo inkastoo inay falcelin weyn halkan ka dhicin haddana runtii dadka waxaa farxad gelisay kadib markii ururka midowda africa ay dee koob afar iyo konton wadan oo ka tirsani arrintan ay case ka dhigeen weydiiyana inuu arrintaa apologize ama uu ka bixiyo uu ka bixiyo madaxweynuhu baashe maxamed muuse waxa uu tilmaamay in sidoo kale warbaahinta dalka norway ay arrimahaanay si weyn uga hadlayeen muddooyinkii ugu dambeeyey oo qaarkoodna su-aal geliyey xaaladda maskaxeed ee madaxweynaha maraykanka donald trump runtii warbaahinta norway qeybta t v-yada horta si fiican bay uga hadleen waxay uga hadleen si aada u buuxday horta uga hadleen markii ugu horreysay waxay ka hadleen ra-iisul wasaaraha norway ayaa safar gaaban oo saddex afar cashaa waxay ku timi dalkaas markii ay ku timi ayaa wuxuu noqotay markaas saxaafadda waxay ka hadashay in trump oo aada ula dhacay ra-iisul wasaaraha norway oo ah haweeney iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda markii ay trump u sheegtay in norway ay dhaqaalo badan ka iibsato oo dalkeedana ay baac mushtari badan soo geliso ay gaar ahaan ka hadashay baabuurka la yidhaha taslaha marka runtii aada iyo aad bay u isugu farxeen marka farxad badan beryahanba wuxuu madaxweynuhu aada u ahaa aada ugu hadalhayay norway inay dal aada fiican tahay dabeedna arrintaasi markii ay dhacday ayaa meediyadu markiiba waxay carabka saareen oo ay aada uga hadleen arrintaa iyada waa la falanqeeyey markii la falanqeeyeyna runtii boqol kiiba sagaashan in ka badani waxay dhahen arrintaasi cunsuriyad ayay noqonaysaa maadaama uu ka hadlay rais maadaama uu dadkaa ku magacaabay dad maaragtay dee gaarbisha ama boosaneero ah wadamada boosaneerada inta nooga yimaado runtii ma jeclin buu yidhi lakiin waxaanu jecel lahay norway inay dad nooga yimaadaan xitaa saxaafadda waxay qaadaa dhigeniya dadka runtii saxaafadda indhaindhayaaba waxay lahaayeen xitaa norway qudheeda kuma faraxsana in door noocan oo kalaa la siiyo oo la yidhaahdo maaragtay laga dhigo waddan dee superiora hofaanaya waxaan nahay dad iska degan oo aan dhibaato badan lahayn inkastoo dad cunsuriyiina jiraan marka runtii xitaa doorka norway la siiyey xitaa laguma faraxsanayn oo mu ahayn mid shacabka norway uu ku farxo marka si degan baa runtii loo qaadaa dhigayo naxdin iyo fajac iyo argagaxna lama muujin laakiin arrin lala yaabo ayay ahayd in ay sidan u dhacdo de waxaanay dhinaca kalena waxay muuqatay in wax laga filayay master trump tahay oo trump imika looba haysto dee inaanu caadi ahayn si kastaba haatee arrimahan waxay imaanayaan xilli madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu isku dayiyo inuu soo saaro shuruucyo dhowra oo la xidhiira dhinaca soogallootiga isagoo wadahadallo kula jira xubnaha siyaasiyiinta ee sharci-dejiyaasha waddanka maraykanka aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan markala dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana aan saaxiibkay jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiya ka codsada bal inuu inoo socodsiiyo qodobadii u door karoonaa wararka sboortska
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska oo qaarkood ay ahaayeen ku xiiso badan naadiga chels waxa ay martigelisay naadiga lester city ciyaartaasina eber eber iyo labada kooxood isla dhaafi waayeen crystal balas iyo banlina gooli waxba crystal balas ayay koowa doonatay harsville town waxa ay gool iyo afar gool guuldara ay kala kulantay naadiga westerham united halka newcastle united iyo swan sirina ay gool iyo gool bareeda isku garab dhaceen waxaa sidoo kale laba gool iyo laba gool isla dhaafi waayey watford iyo southampton west bromwich albion iyo brighton and hove albion ayaa dheelay waxaana markaasi west bromwich albion ay koowa doonatay laba gool iyo waxba tottenham hasbar ayaa afar gool iyo waxba afka u gelisay naadiga everton sidoo kale dhegaystayaal waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi sbain naadiga real madrid oo xaaladeedu aysan wanaagsaneyn muddooyinka ugu dambeeyey ayaa weli xaalad aan wanaagsaneyn ku guda jirta waxaana ay guuldaro gool waxba kala kulantay naadiga velreal kulan ka dhacay gegada san diego branabey stadium oo horyaalka dalkaasi sbaina eryahan fornals ayaa daqiiqadii siddeeatan iyo toddobaad goolka guusha u dhaliyey belreal naadigaas real madridna wax gool ma dhalinin dhegaystayaal sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa naadiga kherona ayaa la dheeshay las balmas lix gool iyo waxba naadiga kherona ayaa ku hiranatay hebri atletico madridna gool iyo waxba atletico madrid ayaa ku hiranatay deportivo iyo valenciana laba gool iyo gool naadiga valencia ayaa ku hiranatay kulamo ayaa maanta dhici doona dhegaystayaal haddaan idin dulmaro oo idiin soo koobo kulamada dhici doona waxaa ka mid ah firarka dalka ingiriiska fc banmuth iyo arsenal ayaa dhili doona liverpool iyo manchester city ayaa kulan xiiso badan loo wada sugayo laliigahana levente iyo salta vigo alaves sevilla isbanyol iyo atletico bilbao real sociedad waxay la dhili doontaa naadiga barcelona xibinta ciyaarahana waa nagaynta
aad ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha halkaad kala socotaanna waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka xabad colaad iyo heeskiisii toosan
dhegaystayaal heestaasi aynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo oo halkan si wadajoon idi kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan tan iyo kooda iyo barka duhurnimo intaan hawada ku kulmi doonna dhammaanto isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise le nabadgeliyo
jeer bay indhuhu toddobaatan jeer bay indhuhu